halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah toddobiyo tobanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada barina waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa koo iyo tobankiiyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dibheshiisiintu waa hala wada noolaada wey ummaddu ha wada noolaato qof keligiis noolaan kara ma jiro magaaladan kama maaranto gurceel gurceel kama maaranto balanballe balanballe kama maaranto xeraale xeraale cadaado iyo caabuq kama maaranto iyo maxaanku yidhaahdaa gaalkacay waa la isu wada baahan yahay kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlayay xalayto xiritaanka shirka dib u heshiisiinta ee ka socday dhuusamareeb warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida maamulka idaacadda daljir ee puntland oo sheegay inay culaysyo kala kulmayaan hay-adaha ammaanka puntland iyadoo maamulka halkaasi ka jirana uu beeniyey
waxaa kaloo aad maqli doontaan qiimaha shidaalka dunida oo kor u sii kacaya
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan bangiga horumarinta islaamka iyo dowladda jabuuti oo heshiiska la saxiixday iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
booliiska dalka talyaaniga ayaa xiray saddex nin oo lagu eedeeyey inay jirdil u geysteen lacag baad-ana ay ka qaateen muhaajiriin ku jiray xabsi ku yaala dalkaasi libiya dacwad ogayaasha sisuli ayaa waxay amreen in lasoo xiro labo u dhalatay dalkaasi masar iyo mid kaleeto u dhasha dalkaasi geni kadib markii dhowr qof ay aqoonsadeen ayna ku tuumeen inay yihiin kuwii saxriiriyey saddexdaasi qof ayaa la sheegay in ay gacanta ku hayeen xero ay ku jireen muhaajiriin oo hore saldhigceedan u ahaa jirtay oo ku taala zaawiya dalkaasi libiya mid ka mida muhaajiriinta ayaa u sheegay dacwad oogayaasha in dhowr jeer la garaacay jirdilkaasina uu u keenay in nabarro ay ka muuqdaan jirkiisa maleeshiyaad hubaysan ayaa maamula xeryaha muhaajiriintu ay ku jiraan kuwaasi oo ilaalada xeebaha libiya ay ka soo qabteen badda mediteraneanka iyagoo ku jiray safar ay ku doonayeen inay ku gaaraan yurub kooxaa u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka dalbaday dowladda libiya in ay xirto xerooyinka muhaajiriinta ah iyaga oo ku tilmaamay meelo dhibaatooyin ay ka jiraan
maxkamad ku taalla moscow ayaa shalay ku xukuntay saddex sano iyo bar xabsi ah jilaaga magaciisa la yidhaahdo bavel astinof astinof ayaa lagu eedeeyey in uu dhaawacay mid ka mida ilaalada qaranka ruushka intii uu socday bannaanbax nabadeed oo ka dhacay moscow xukunkan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee ciqaabo xiriira oo loo arkayo dadaalo dowladdu ay doonayso inay ku cabsi geliso xiisadaha ka soo kordhaya caasimada oo kooxo dibadbaxayaal ah ay isugu soo urureen halkaasi si ay uga mudaaharaadaan musharaxiinta mucaaradka oo ka maqan doorashooyinka gaar ahaana kuwii dhowaantan ee golaha deegaanka astinof oo saddex iyo labaatan jira ayaa beeneeyey eedda loo haysta oo ah inuu ku lug lahaa bannaanbaxa isagoo sheegay kuna adkaystay inuu markaasi halkaasi uu ku sugayey saaxiibkiis halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb shir dibu heshiisiineed oo halkaasi ka socda maalmihii dhowaa xiritaanka shirkaasi waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo warbixintan waxaa halkaasi nooga soo diray waryaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq xafladdii xiritaanka shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka socday degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ku dhowaad muddada tobanka cisho ah ayaa waxaa si wada jira uga wada qaybgalay madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo boqolaal ergaa ay ka qayb galeen ayaa gogoldhac u ah dhismaha golayaasha maamulka waxaana maalmihii uu socday shirka duqeyda dhaqanka iyo ka qaybgalayaashii la weydiinayay nooca maamul ee dadku ay u baahan yihiin iyo sida looga hortegi karo khilaaf kasta oo wax u dhibi kara hay-adaha galmudug guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow ayaa ka warbixiyey waxyaabihii sida gaarka ah looga wada hadlayay intii uu socday shirka
dadka halkaan isugu yimiday markay isku yimideen ujeeddooyinku waxay ahayd in la falaanqeeyo mushkilada maxaa mushkilo ahee ka jira galmudug waxay ahayd runtii dadka qaar ayaa waxay u malaynayaan inaan siminaar qaadanaynay nasiib darrana waayo halkaas aas inay u fikiraan maxaa yeelay waxay isugu jireen waxyaabaha aan ka hadlayna waxay isugu jireen inay laisla fahmaan mushkilada galmudug beel kasta ee beelahaas ka mid uhu si gaara inaan ula fadhiisanay waxay sheegeen su-aalashana ayay ka jawaabayeen su-aalahaas ay ka jawaabayeenna waxaa ku jirta xalka galmudug iyo waxa ay tabanayaan amba ka tabanayaan maamulka galmudug dhismihiisii ama beel kale ay ka tabanayaan inay wada sheegaan wax alla wixii dhibaato jiray waa lasoo caddeeya waa laysla gar faadume axmed caalin oo ka mid a guddiga dib u heshiisiinta ayaa akhrisay qodobo ka soo baxay shirka oo ay isla garteen ka qaybgalayaashii kow beelaha reer galmudug waxay si isla garteen in si nabdoon oo sharuud la-aan ah ay ku wada dhistaan dowlad goboleedka loo dhan yahay labo in dowladdu agaasinto fududaysana dhisidda dowlad goboleedka galmudug loo dhan yahay si loo gaaro himilooyinka bulshada galmudug
inkastoo madaxweyne xaaf dabayaaqadii ee bishii lixaad ee sanadkan uu dhuusamareeb kaga tegay khilaaf ay isku seegeen xubno sare oo maamulka ka tirsanaa haddana soo laabashadiisa waxa ay kulmisay saaxiibo siyaasadda ay kala fogeysay waxaana lagu maamuusay ka qaybgalka xiritaanka shirka oo furitaankiisii uusan ka qaybgelin galmudugna labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa la dhisay runtii aad baa looga shaqeeyey dad baa ka shaqeeyey muddo dheer bay qaadatay sidii galmudug iyo xubnihii xaawi ahlusunan isugu keena runtii waa la dhisay laakiin waxaad mooday inay ku jirtay khaladaad aada u fara badan baa galay waxaan loo baahan yahay khaladaad hadduu dhaco in fikrad laga qaato aan mar damba loo noqon markii hore laysu keenay ahlu sunna iyaga oo aada u dhow aada iyo aada u dhow ayay sababo uun qaarkood ku fakatay tiina waxay koosgaraysay dad badan inay dhinteen dhibaato badan dhacday labadii sanaa hore dhammaanteed waxay ku baxday doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobanka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa garabyadii isku hayay galmudug sheegay in ay qaateen go-aan ay kaga tanaasulayeen caqabadihii ka taagnaa
tanaasulku waa geesinimo macnaheedu waxay tahay tanaasulka markuu arko qofku inay xaaladdu cakiran tahay wixii uu abuuray ama wixii uu dhisay ee burbur ku socoto inuu yidhaahdo waktigeedu waa dhammaaday hawshaan dadkii ku habboonayd ha loo gudbiyo sheekh shaakir wuxuu ku guulaystay inuu yidhaahdo dowladdii federaalkaan ku wareejinaynaa amnigii magaaladan si qof walba uu dareemo in magaaladan la wada leeyahay ee magaalo soomaaliya tahay ee caasimaddii galmudug tahay qof walba uu ku qabi karo kalsooni inuu joogo aad yaa yaan runtaan kaaga mahad celinaya dib u heshiisiintu waa hala wada noolaada weeye ummaddu ha wada noolaato qof keligiis noolaan kara ma jiro magaaladan kama maaranto gurceel gurceel kama maaranto balanballe balanballe kama maaranto xeraale xeraale cadaade iyo caabuda kama maaranto iyo maxaanku yidhaahdaa gaalkacay waa la isu wada baahan yahay
dhammaadka shirka dib u heshiisiinta galmudug waa furaha dhismaha hay-adaha galmudug waxaana duqeyda dhaqanka hor yaalla soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug kuwa oo iyana looga fadhiyo qabashada doorashada hogaanka baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo murashaxiin u hanqaltaagaysa ay bilaabeen soo bandhigidda hankooda ku aadan doonista hogaanka sare ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
maamulka idaacadda madax bannaan ee daljir ee ka howlgasha puntland ayaa waxa uu sheegay in xarumaha idaacadahooda ay soo weerareen ciidamada booliiska kadib markii sida ay sheegeen ay baahiyeen warbixin gabood fallo dhacay laakiinse xeer ilaaliyaha guud ee puntland oo isna la hadlay warbaahinta uu beeniyey arrinkaasi inuu dhacay wariyaheena nuux muuse barjaab ayaa warbixinta nooga soo diray garowe
agaasimaha warbaahinta daljir axmed sheekh maxamed toolman oo la hadlay idaacadda v o a isagoo jooga magaalada boosaaso ayaa u sheegay in maalmihii ugu dambeeyey xarumaha idaacadda ay ku kala leedahay garowe iyo boosaaso ay tegayeen ciidamo booliis ah oo ku qasbay inay demiyaan idaacadda oo ku jirtay tabin toosa arrintan beriyahanba way jirtay in ciidamada booliiska ee ee puntland ay xarumaha daljir ay soo weerarayeen sidaan horey loo sheegay maalintii sabtida waxay ciidamadu galeen oo ay si xoog ah ku galeen iyo hubkoodii qoyahooda xarunta raadiyo dalsir ee magaalada garoowe axaddii habeenka suugii soo gelaysay dalsir boosaaso isku hareereeyeen iyagoo baabuur badan wato oo tignika iyo ciidan maanta oo isniin ahaydna waxay isku hareereeyeen oo galeen xarunta dalsir boosaaso oo ay shaqaalihii madaxa qorya ka saareen kuna amreen oo ku khasbeen inay idaacaddii damiyaan waa la damiyey sagaalkii iyo sagaal iyo laba marka idaacaddu ahayd iyadoo weliba barnaamij layfka uu idaacadda hawada ku jiro baa la damiyey arrintaanna muddooyinkanba waa ay socotay ciidamada booliiskuna handadaad bay waxa la yidhaha idaacadda ku hayeen mar walbana waxay soo celinayeen inaan solman xifno waan qabnaa marka culeyskaas baa jiray iyo handadaadaas iyo cagajiglayntaas ciidamadu wadeen xeerlaalyaha guud ee puntland maxamuud xasan aw cismaan oo saxaafadda la hadlay ayaa isagana sheegay dhankiisa in aysan jirin arrimahaas baaritaano ay sameeyeen kadib warku wuxuu ku horreeyey tan garoowe oo wariyo tolman la yidhaahdo laba subaxood ka hor idaacadda subaxnimo inuu ku sheegay in la soo weeraray la handaday loo hanjabay loo cagajugleeyey la galay idaacadda maxaan ku yidhahdaa raadiyo daljir ee garoowe ku taalla baaris aanu samaynay aan u yeernay mas-uuliyiintii markaas ka howlgelayay dhammaan iyo dad kale oo maxaan ku yidhahdaa ururka maab ka mid ah waanu saaka xafiiskayga aan ku wada kulanay arrintaas waxay noqotay arrin aan waxba ka jirin oo been ah waxaa kale oo haddana noo xigtay saaka maanta oo bishu ahayd lix iyo toban in haddana la soo geliyey maxaan ku yidhahda warar kale oo la yidhi idaacaddii daljir qeybteeda boosaaso ayaa ciidamada puntland weerar ku qaadeen ka bacdeena maxaan ku yidhahda albaabada isku dhufteen taas laftigeeda waanu ka howlgallay baaris baanu samaynay mas-uuliyiintii maxaan ku yidhaahdaa joogay gobolka bari laama inoo qaabilsanaa amniga ayaanu waxaanu la samaynay contact la samaynay waxa kaliya ay noo sheegeen inay ciidan ka mida ciidanka booliiska oo sitaa warqad soo qabasho waaranta waxa la yidhaahdo ay idaacadda tageen ayna weydiiyeen warqadaa ciddii ku qorayd ayay weydiiyeen laakiin ay been tahay in idaacadda la damiyey oo hawada laga saaray taasuna waxa weeye waa brobaganda kale
xerlaalyaha guud ee puntland ayaa sheegay inay soo saareen waraaq maamulka daljir loogu yeerayey inay ku yimaadaan maxkamadda balse mas-uuliyiinta daljir ayaa sheegay inaysan jirin wax qoraal ah oo la soo gaarsiiyey loogana dalbanayo inay maxkamadda yimaadaan nuux muuse birjeeb v o a garowe
subax wanaagsan dhegaystayaal dowladda jabuuti iyo bangiga horumarinta islaamka ayaa kala saxiixday shalay heshiis maaliyadeed oo loogu talagalay maalgelinta adeegyada tamarta iyo taageerada dhaqaale ee shirkadaha yaryar ee ka qayb qaata horumarka bulshada waryaheena ramadaan muuse ayaa jabuuti warbixinta nooga soo diray
heshiiskan maaliyadeed ee dhex maray jabuuti iyo bangiga islaamiga ee horumarka gaar ahaan laanta caalamiga ee qaabilsan maalgelinta iyo horumarka ganacsiga ee loo yaqaan i t f c ee ka tirsan bangiga islaamiga ayaa waxaa qalinka ku duugay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee jabuuti eliyas muse dawaale iyo agaasimaha guud ee laanta maalgelinta iyo ganacsiga ee bangiga islaamiga ee loo yaqaan i t f c injineer hani salim sambool heshiiskan maaliyadeed oo dhan lix boqol oo malyuun oo lacagta dollarka maraykanka waxaa inoo faahfaahinaya wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee jabuuti ilyas muuse dawaale
waxaa si doora aan u danaynaynaa inay waxyaabo qaarkood ay nooga xirgeli karaan shirkadaha yaryar sidii iyadana program kale oo siyaadaha oo dhinaca ku salaysan diinta islaamka islaamic maaratay ku salaysan inay iyadana ay u khafiifini karto may waxaan kaloon danaynaynaa inaan halkani aan uga dhigno salkii shirkadaha dalalka carabta laka leeyahay ay dhigani lahaayeen wixii stoggooga ahaa free trade zoneka jabuuti ee iminka shaqo galay ay halkaana uga duuli lahaayeen ilaa iyo dalalka mandaqadan ku yaalla khaasatan qaaradda africa iyo afrikaba guud ahaan waa kaasi arrimaha door kale en maanta wixii aan kala saxi ninkani maamulka ninkan maaragtay directorkani hay-addan i t f i t f c looranayo waxa uu maanta u bandhigay ahayd baananka iyo dowladda jabuutiba sidii uu u gelini lahaa dhaqdhaqaaq hadduu ilaahay raado shirkadaha yaryar ee jabuuti uu uga faa'iidaysiin lahaa taabaa keenaysa xilligaas inaan hadduu ilaahayna gaarsiiyo aan uga faa'iideyno xilliga ay noqoto nidaamka islaamiga amba uu kobaca shirkadaha yaryar aan danaynayno ay u suurtogeli lahayd inay fursadihii waxbarka amba aqoon isweydaarsiga iyo arrimo caynkaasoo doora in iyakuna ay kasoo qayb geli karaan insha allah waxaan ka rajaynaynaa inay midho nooga dhashaan deed
rabadaan muuse v o a jibuuti
waxaa sare u kacay qiimaha shidaalka dunida kadib uu weeraradii dawladaha aan duuliyaha wadna ay u geysteen goobaha saliidda laga soo saaro ee dalka sacuudiga warbixin ku saabsan xiisadaasi waxaa magaalada qaahiro noogu soo diray wariyaheenna v o a xuseen sahnuuni wakaalada wararka ee dalka sacuudi arabiya ayaa sheegtay in xalsugaha boqortooyada aala sacuud amiir moxamed bin salmaan in khadka telefoonka ay ku wada hadleen xogayaha gaashaandhigga ee dowladda maraykanka master mark esber xogayaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka ayaa sheegay xalsugaha boqortooyada sacuudi arabiya in xukuumadda washington garab taagan tahay dalka sacuudi arabiya gaar ahaan sidii ay u wajahi lahayd weerarada lala beegsada ee goobaha shidaalka ee dalkaasi waxayna dowladda maraykanka ka fakaraysaa buu yidhi xogayaha gaashaandhigga ee dalkaasi tallaabooyinka ay qaadi lahayd sidii looga jawaabi lahaa xadgudubkaasi maser mark sper ayaa ammaanay kaalinta boqortooyada sacuudi arabiya ee ku aadan taageerada ay siiso sida beesha caalamka ay uga hortegi lahayd weerarada iyo xadguubyada dowladda iiraan ay ka geysato biyaha carabta ee isaga kala goosha maraakiibta shidaalka ee caalamka dhaxal sugaha dalka sacuudi arabiya maxamed bin salmaan oo khadka telefoonka kula hadlay xogayaha gaashaandhigga ee dowladda maraykanka ayaa dhankiisa ka sheegay khatarta dowladda iiraan in aysan ku wajahnayn keliya boqortooyada sacuudi arabiya balse waxaa weeye buu yidhi khatar ka dhan ah bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka xogayaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka ayaa bartiisa twitterka sidoo kale ku sheegay inuu kala hadlay dhaxal sugaha sacuudi arabiya xiisadda ku saabsan weeraradii ugu dambeeyey ee loo geystay goobaha shidaalka ee shirkadda aramco dhinaca kale xogayaha gaashaandhigga ee dalka britain maser dominic rab ayaa sheegay in boqortooyada britain in ay kala shaqayn doonto isbahaysigeeda beesha caalamka sidii jawaab cad ah oo waxtar leh ay uga qaadan lahaayeen weeraradii ugu dambeeyey ee loo geystay goobaha shidaalka ee dalka sacuudi arabiya maser dominic rab ayaa si weyn u cambaareeyey waxa uu ugu yeeray weerarada argagixisada ee ka dhanka ah goobaha shidaalka ee shirkadda aramco xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda britain ayaa sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka sacuudi arabiya jermany faransiiska iyo maraykanka kala hadlay sidii jawaab looga bixin lahaa weeraradii ugu dambeeyey ee loo geystay goobaha shidaalka ee dalka sacuudi arabiya arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda maraykanka dusha ay uga tuurtay mas-uuliyadda weeraradii ugu dambeeyey ee loo geystay xarumaha shidaalka ee shirkadda aramco in ay ka dambeysay dowladda iiraan shirkadda aramka oo ah shirkadda ugu weyn ee soo saarta saliidda ama shidaalka dalka sacuudi arabiya ayaa qayb ahaan joojisay wax soo saarkeeda kadib markii weeraro lala egtay xarumaheeda shidaalka qiimaha lagu kala iibsado saliidda ama shidaalka caalamka ayaa kor u kacay in ku dhow labaatan boqolkiiba kaasoo noqonaya qiimo kororkii ugu weynaa ee dhinaca saliidda tan iyo markii uu dhacay dagaalkii khaliijka sannadii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington guddi khubara oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka digay in ay guuldaraysato xabajoojintii sanadkii hore ay gaareen kooxaha ka dagaalamaya suudaanta koonfureed taasoo khatar gelinaysa in dalkaasi uu ku sibxado dagaal adag mar kaleeto liza shlein ayaa warbixinta jeneva ka soo dirtay halkaasoo saddex xubnood oo guddiga xuquuqda aadanaha suudaanta koonfureed ka tirsanay ay ku soo gudbiyeen warbixintoodii ugu dambeysay ee golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa
warbixinta guddigan ayaa sheegaysa in wax isbedel dhinaca wanaagsan ah aanu dhicin tan iyo markii madaxweynaha suudaanta koonfureed salfa kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka riik mishaar ay saxiixeen heshiiskii nabadda ee looga gol lahaa in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye ee lixda sano wadankaasi ka socday madaxa guddigan oo lagu magacaabo yaasmiin sooka ayaa sheegtay in in ka badan lix milyan oo qof ay gaajo wajahayaan halka in ka badan hal milyan oo caruura oo da-doodu ay ka hooseyso shan sano jirkana ay haysato macluul sidoo kale caruur badan ayaa miisaankooda uu hoos u dhacay iyadoo taana ay saameyn ku yeelanaysa bay tiri koriinshiyaha jireed iyo caafimaad iyo kan maskaxeedba
nor accidental. It has been part of a deliberate strategy on the part of the warring parties to target civilians.
macluusha ka jirta suudaanta koonfureed ma ahan mid iska timid ama si kama a u dhacday waxay qayb ka ahayd qorshe ku talagal ah oo ay lahayd mid ka mida kooxaha dagaalamaya si ay u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah taasoo ah tallaabo noqonaysa dembi dagaal shaki kuma jiro in mas-uuliyadda masiibada bani-aadanimo ee suudaanta koonfureed ay dusha si buuxda uga saaran tahay siyaasiyiinta dagaalamaya ee dalkaas sooka ayaa ka digtay in saacadda nabadda ay sii dhammaanayso waxaana ay sheegtay in qodobadii aasaaska u ahaa heshiiskaasi suudaanta koonfureed kooxaha ku dagaalamaya ay gaareen in aanan weli la fulin waxay sheegtay in ay taasi ku jirto isdhexgal la-aanta ciidamada dhinacyada dagaalamaya si loo abuuro ciidamo milatari oo ay suudaanta koonfureed leedahay waxay u soo jeedisay urur goboleedka iigat midooda afrika iyo beesha caalamka in ay si shaqaynaysa oo natiijo keeni karta ay ula xaalaan kooxaha hubaysan ee dalkaasi si looga hortago dagaal xoog leh oo wadankaasi lugaha uu la galo waxaa kale oo ay sheegtay in xadgudubyo waaweyn oo dhanka bini-aadanimada ay dalkaasi ka dhacayaan islamarkaana ay yihiin kuwa baahsan waxaa kaloo ay intaasii raacisay in xadgudubyada dumarka loo geysto ee sida kufsiga oo kale ah ay yihiin kuwo xadkoodii ka baxay islamarkaana ay adag tahay in ay cadaalad helaan dhibanayaasha maxkamadaha milatariga ee dhabtii isku dayaya inay xukumaan dembiilayaasha xaakinadu maba haystaan qadda iyo warqadaha si ay u daabacaan xukunadooda iyagoo bannaanka u dirsada si loogu soo daabaco waxaana ay lacagta ka bixiyaan jeebkooda waa dowlad aan waraaqaha qalmaanta iyo qaddaba iibsan karin xitaa cunno aanan awoodin balse dhib kuma qabaan in ay rasaas soo iibsadaan qiimaynta suudaanta koonfureed ee mustaqbalka dhow ma ahan mid wada xun dhammaadkii agosta wakiiladii iigat ee ku shiray adisababa waxa ay sheegeen in sanad xabajoojin ah oo lagu heshiiyey ay weli sii jiri doonto iyagoo xusay in xaaladda guud ee ammaanka suudaanta koonfureed uu ka soo yaro raynayo qaramada midoobey waxa ay iina dhankeeda sheegtay in nus milyuun reer suudaan ah ay ku soo noqonayaan waddanka iyagoo ka imanaya waddamada deriska oo ay markii hore u qaxeen safiirka suudaanta koonfureed ee qaramada midoobey u fadhiya jeneva kuola alor ayaa sheegay in dowladdiisu ay muddaba waday dadaallo ay xasiloonnidii dib ugu soo celinayso waddankaasi si nabad loo gaaro waxa uu sheegay in jawaabta warbixinta guddiga qaramada midoobey uu diyaariyey wasiirka cadaaladda ee suudaanta koofureed marka uu soo gaaray jeneeva toddobaadka dambe ayuuna sheegay intaa ay bixin doonaan warbixintii wariyaha v o e da liisa shalyn aanu intaasi kaga gudubno markana dhinacii heesaha cododka macaan ee axmed cali cigaal iyo faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq
durdurkii markuu guray dhaqsintii la saansaday gabayluhu ku qaadeen igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini durdurkii markuu guray dhaqsintii la saansaday gabayluhu ku qaadeen igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini
cododka macaan ee axmed cali cigaal iyo faadimo maandeeq aanu intaasi ku dhaafno dhegaystayaal gabagabo waxaa weyda idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku duba ridkii bashiir abikar intaan mar kale ku kulmi doona hawada nabadgelyo
goraad dhiiranayda shalay diricsanayda maantana ku daabarto dambaa ku run sheegti goraad dhiiranayda shalay diricsanayda maantana ku daabarto dambaa ku run sheegti ayra ruuxi qaadaba rayn baa u yaalli weli digashadaadiyo sowdhaafka caashaqa ibusuuxas wuu siiyey ha igu daalinisa midhiir ayra ruuxi qaadaba